barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaado ah waana tobanka bisha julaay sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a tartan kubadda cagta oo la sheegay in lagu badbaadinayo carruurta soomaalida ah oo lagu qabtay magaalada toronto ee dalka canada caruurta waxaa waye waxay u faa'iid u leedahay maarata cayaarahan hadii halka lagu qabanayo isdhexgalka maarata caruurta bulshada oo yaryar inay maarata isdhexgalaan kadibna maarata waxay ka badbaadin kartaa muqaadaraadka xabiska iyo waxyaalaha lamid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan macnaha iyo sharaxaadda laga bixiyey ereyada suugaanta iyo soomaalida sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan iyagu ka marhnaan doonin xariirka la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale
oo kalena xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa garyaqaan bared kavanaf u magacaabay inuu noqdo mid ka mid a xer ilaaliyaasha maxkamadda sare ee maraykanka si uu u bedelo booska uu baneeyey justice antony kennedy oo howlgab noqday munaasabad ka dhacday qolka bari ee aqalka cad si toos ahna looga daawanayay telefishinada ayuu madaxweyne trump kaga dhawaaqay in aysan jirin gudaha maraykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskaasi garyaqaankan wuxuuna ku sifeeyey qaadi markaasi sharaf leh oo u go'doomay sidii uu ugu adeegi lahaa dadkiisa iyo dalkiisa kavanaf ayaa ah konton iyo saddex jir aada ugu janjeera xisbiga muxaafidka ah ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha wuxuuna labayo tobankii sane ee lasoo dhaafo uu ahaa qaadi heer federaal ah gaar ahaana maxkamadda racfaanka ee magaalada tan washington d c sidoo kale wuxuu la taliyo usoo noqday madaxweynihii hore ee maraykanka george bush si uu u noqdo mid ka mida garsoorayaasha maxkamadda sare wuxuu u baahnaan doonaa inay ansixiyaan golaha senadka maraykanka
shaqaalaha gurmadka ee dalka tailan ayaa ku guulaystay inay qofkii tobnaad ka soo badbaadiyaan god ay ku hos jireen koox dhallinyaro ah oo ku xayirmay godkaas oo ay biyo galeen howlaha gurmadka ee lagu badbaadinaya dhallinyarada ku go'doonsan godka dalka tailan ayaa maanta galay maalintii saddexaad iyadoo la doonayo in dhammaan labayo toban qof ee godka ku hos jira laga soo hoos saaro dhallinyaradan ayaa ku dhowaad laba toddobaad ku hos jira godkaas wasaaradda caafimaadka ee tailand ayaa sheegtay in laba ka mid a dhallinyarada laga soo saaray godka uu caabuq kaga dhacay dhinaca sambabada balse guud ahaan caafimaadkooda uu yahay mid aada u wanaagsan
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta tartan ciyaaro kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen ilaa sideed kooxood oo ujeedkiisana lagu sheegay in lagu badbaadinayo caruurta si ay uga fogaadaan muqaadaraadka iyo falalka kale ee aan wanaagsanayn ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada toronto ee dalka canada mas-uuliyiinta kasoo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay in ciyaaruhu ay caruurta ka reebayaan inay ku mashquulaan waxyaabo kale warbixinta waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji tartankan ayaa lagu sheegay inuu yahay ujeedka laga lahaa mid ka fog cayaaraha oo keliya balse lagu doonayo in lagu badbaadiyo jiilka soo koraya si ay uga badbaadaan dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhallinyarada soomaalida ee magaalada toronto tartanka halkudhig waxaa looga dhigay war caruurta caruurta waxaana ka qayb galay ilaa sideed koox guushana ugu dambeyn waxa ay raacday koox ku ciyaaraysay magaca xidigaha qabanqaabiyaashu waxay rumaysan yihiin in caruurta oo tartamada loo bilaabo iyagoo aada u da-yar ay qeyb ka noqon karto dadaalka lagu badbaadinayo dhalinyarada waa kan cabdirashiid xasan xirsi baki runtii haddii waa hore labaatan iyo toddoba sano ka hor aan bilaabi lahayn ilaah baa horta haya dilka iyo dhimashada iyo noloshaba waxaan oran lahaa habaa laga qabanaa laakiin soomaalida waxay ku maamalacaano gurasho malehe dabaqabashi leeyihin marka hadda waxaan usoo jeesanay inaan ku bilowno dhalinyaradii ahaa sideed toban jirka laga bilaabo waxaa bilaaban doona ciyaaro kale oo ku xiga oo laga bilaabayo lix jirka ilaa iyo afariy toban jirka libaan jaamac jango-an wuxuu dadaal noocan oo kala uu ka wadaa dalka ingiriiska wuxuu rumaysan yahay inay muhiim tahay in waqti la siiyo caruurta caruurta waxaa waye waxay u faa'iid u leedahay maarata cayaarahan hadda halka lagu qabanayo isdhexgalka maarata caruurta bulshada oo yaryar inay maarata isdhexgalaan kadibna maarata waxay ka badbaadin kartaa muqaadaraadka xabiska iyo waxyaalaha lamid ah marka caruurta in maarata halaisku keeno please wax loo qabto waxaan u baahan yihiin garab in anaga siino haddaan nahay waalidka caruurta xildhibaan faysal xasan oo dhowaan laga soo doortay xaafadda york south weston ee magaalada toronto ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin qabaqaabayaasha barnaamijka badbaadinta war caruurta caruurta maxaa yeelay caruurteenna waa mustaqbalkeenna weeye ciyaaruhuna saaad la socotaan waxay dhisaan jirka maskaxda waxay dhisaan karti iyo firfircooni xoogganna way geliyaan marka wax loo baahan yahaa weeye oo halkaa in laga sii wado lasii xoojiyo taana waxaan ku faraxsanay maanta inaan kala soo qayb galo qabanqaabayaasha iyo madaxda barnaamijkan lagu badbaadinayo caruurta mustaqbalkooda marka dee ballanteennu waa war caruurta caruurta madaxa kooxda laga guulaystay cabdifataax sate ayaa aaminsan in hadafku uusan ahayn guul iyo guul darro balse uu yahay badbaadinta ubadka cayaar fiicanoo marat qurux badan ayaan fiinaalkii waxaan isugu soo baxnay xidigaha anagoo muqdisho f c ah cayaar fiicanaa cayaarnay marka cayaar wanaagsan ay ahayd cayaarta muhiimaddeedan waxay ahayd ilmaha in wax loogu qabto oo maarata waxyaabaha xuni probleemka laga ilaaliyo marka waa isoo diyaarinay maadaama aan maaratay aan fiinaal nimid laakiin cayaarta labada qoloba qolaha badinayso marka waana laga badiyey waan u hambalyaynaynaa kooxda xidigaha cayaarahanna cayaaro wanaagsan oo ilmaha u wanaagsan waaye barnaamijkanna waa sii wadi doonaa haddii waa layihahdaa maamulka kooxda guulaysatay ayaa tilmaamay in dadaalku uu keeni karo isbeddel dhinaca wanaagga ah oo ay gaaraan dhallinyarada soomaalida waa kan salaad shiino oo ka mida madaxda kooxdaasi maanta waxaa weye in fursaddan carruurta la siiyo iyo taas waxay keenaysaa in maaragtay carruurtii waxyaalo badan ay ku mashquuli lahaayeen inay ka reebto waxay keenaysaa in ay ilmihii berito ay noqdaan cayaartooy xataa waddanka maanta ee degan yihiin kanada u soo baxa saa maanta ujeediin kooxda ku guulaysta waa xidigaha waa kooxdan soo tababarnay waxaa tababare ilaa ahaa walaalkay cabdulqaadir oo ay dhinaca taagan oo runtii carruurta iyagoo shan sano iyagoo jira ka soo bilaabay tartanadan loo qabanayo carruurta da'doodu ka hoosayso siddeed iyo toban sano jirka ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan aqoon-yahanada soomaalida iyo culammada masaajidda magaalada toronto si loo badbaadiyo caruurta soomaalida ee la kulma dhibaatooyin kala duwan oo dilalku ay ka mid yihiin xuseen nurxaaji v o a toronto
degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhayey doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin adeegyada bulshada ee gobolka mudug iyaga oo sameeya kulamo ay dhexdooda isu abaabulayaan si ay qaybtooda uga qayb qaataan iyaga oo sidoo kalena qabta kulamo wacyigelin ah oo bulshada u gaara maxamed xasan nuur iyo calas maxamed xersi waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada hormuudka ka ah howlahan ay dhallinyaradu qabtaan waxaanay u warameen wariyaha v o eda cabdilwaaxid macalin isxaaq bismillahi raxmaan raxiim horta dhalinyarada si xooga xooga uga qayb qaadatay guddigaas ololihiisa dhalinyaraduna waxay isugu jiray kuwa ka qayb qaadatay iyo kuwa ku jira waxnaha guddiga taakuro waxyaabaha dhalinyaradu ay qabato marka waxyaabaha ay qabato waxaa kamid a guddiga waa la sameeyey xubno badan buu leeyahay guddigu dadka guddigan waxaa sameeyey horumarka deegaanka iyo sidii looga looga qaadi lahaa degmada ganacsiga canshuuraha looga arurin lahaa oo loo sameeyey guddigaas oo dhaqaalaha looga heli lahaa haye marka ma wada dhaqaalahaasoo amnigii macnaha ciidamada amniga ahaa mashaarkooda waxs loo kafulgarayn lahaa sidii macnaha ay loo siin lahaa oo bulshada qaybteeda uga qaadan lahayd baa loo sameeyey guddigaas dhalinyaradu ma iyadaa dhaqaalaha wax ka qaadaysa oo bulshadii ka aruurinaysa a qayb dhalinyarada qayb qayb ka qaadaysa oo guddiga taa kule ku jidhaa sidex dhalinyarada kamid haye qaybta lacagta aruurinaysa guddiga ku jidhaa kamid a qayb maamulka ku jidha maamulka la shaqeynaysana waa sidex dhalinyaradu ma iyadaa dooratay in guddigan taakula ay la shaqeeyaan mise bulshada degmada iyo maamulka idiin soo jeediyey labadaba ayaga maamulkii bulshada soo jeedisa ayagana la qayb qaateen oo hawsha wax ka wayaan dhalinyaradu ololaha good guudbay ka ahaayeen qayb haye ka ururo badan baa leedahay bulshada ururaa ku yaxaa magaalada degmada urur urur ururaa jira bulshada macnaha ah oo dhalinyaro ah oo shaqeeya oo horumarka ka qayb qaata oo wax kastoo mataqaanaa wanaagsan oo macnaha degmada kusoo kordhiya oo u taga inaad raatan kartaa howlahaas oo dhan oo ka qayb qaata ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsooma marka waxaa noo qabsoomay maamulka oo meel fiican maraya amnigii iyo kala dambeyn oo magaaladii ay ka qayb qaateen ayaga oo meel fiican maraya sidoo kale bilaacda magaalada oo hirgeliyeen taallo ay sameeyeen oo la yidhahdaa nabadii nolosha nabadii nolol loo bixiyey waxaa kaloo ka mid ah isboortigii ay meel fiican gaarsiiyeen awal magaalada isboortigeeda hoos ahaa haye magaaladu awal nisanada dhex mari jirin hadda waxay ka dhigeen magaalo nabad oo saddex maro dhalinyaradii saddex mardha oo xilsada loo qabtay oo dadkii laisdhex geliyey oo horumar loo sameeyey baa ka mid a bulshada isbeddelka intaa la eg dhalinyaradu ay hormuudka ka tahay sidey idiin arkaan way ku faraxsan yihiin wacyigelima u sameynaa bulshada waa isugu yeernaa siminaraan waxaan qabanaa wacyigelima aan isugu yeernaa u sameynaa xalfidaan u sameynaa markii kubadda oo kale oo koob kale kala qaado oo kale way noo hambaliyayaan
ma jiraan dad si kale u dareensan doorka dhalinyarada maya maya ma jiraan dhalinyarada xaafadaha iyo guddiga iyo guddoomiyayaasha xaafadaha iyo dhalinyarada waa isku xiran haye oo ka wada qayb qaata bismillahi raxmaan raxiim maasha allah horta si wanaagsan ayaan u aragnaa macnaha qorshahaas si fiican bayna u socotaa barnaamijkaas dhaqaale aruurinta taakulo door muhiima ayay ku leedahay dhalinyarada hadday noqoto dhinaca soo aruurinta dhaqaalaha hadday noqoto soo jeedinta hadday noqoto yacni wacyigelinta hadday noqoto xibnaha ay maaragtay doorka ay kutaa dhalinyaradu aad iyo aad bay maaragtay ugu hawlan tahay dhinaca amniga dhinaca habeel kusugal wacyigelin waxyaalo badan bay doorka dhalinyarada ka qaataan barnaamijkaas taakulo dhaqaalahana ayagaa dhalinyaraa soo aruurisa dhalinyaraa bixisa ganacsiga waxbay ku leeyihiin oo dhalinyarada ganacsiga waxay yaa bixisa oo qaybaha ganacsatada way wacyigeliyaan dhaqaalaha inay bixiyaan dhinaca amnigu si toosa ayay ula shaqeeyaan ayaguna dhinaca isboortiska horumar badan baa hadda laga gaaray oo maarata dhexgalka bulshada ku saabsan aad iyo aad bay maarata dhalinyaradu ay uga qayb qaataan ama xagga dhaqaalaha ha noqoto taakulo ama xagga amniga ha noqotay ama dhexgalka bulshada ha noqotay arrintan waxay bilaabatay safarkii madaxweyne farmaajo uu ku tegay cabud waa kadib ka hor ma jirin ma moodaan in bulshada in bulshadu ay ka jiiftay xilligii hore inay ka shaqeeyaan horumarkooda weliba adinkoo dhalinyaro ah oo la doonayo inay hormuud ka noqotaan
way jirtay laakiin wayna soo caanbixin xilligaas ka horteed waysan maarata si fiican usoo shacbixin laakiin way jirtay oo maarata dhalinyaro kooban ayaa ka shaqayn jirtay arrintaas xoogaa waxaa jirtay gaab xagga maarata isdhexgalka bulshada ku macnaha baa gaab ka jiray marka dhalinyaraha ka shaqaynaysay xilliga uusan farmaajo soo gaarin deegaankan ama gobolada dhexe dhalinyaraha ka shaqaynaysay alxamdulillah iyadoo dhalinyarada wacyigelin ay wado doorka dhalinyaradu ay weli si fiican shaqada u wadaan ayaa nasiib wanaag haddana waxaa inoo yimid madaxweynihii dalka maxamed cabdullahi farmaajo haye marka markaas kabacdina markii ilaahay wuxuu keenay dabeel caafimaad dhalinyarada sideedii bay marka usii qabsatay lixda xaafadood ee degmadu ay ka kooban tahay waxay ku qabteen wacyigelin weliba xiliye habeennimo ah oo isdhexgalka bulshada iyo amnigu macnaha inay dadku yani ka baxaan wixii horeeto ay ku jireen way ku guulaysteen dhalinyaradaasa ka shaqaysay ilaahay ilaahay maada ka gaadhe way ku guulaysteen waxay qabteen haddana lixda xaafadood inay maarata udhigaan koob iyaduna way ku guulaysteen waxa weeye koobkii ugu xadaarada badnaa weliba haddana cid ka saaciday ama dhinaca wacyigelinta ha noqoto ama dhinaca koobka ha noqoto yani iyagu isku tashi ay sameeyeen oo dhaqaalahooda iyo barnaamijkooda iyo fikradooda ay la yimaadeen ayay ahayd ilaa haddana weli sidii usii wadaan ha bilaabatan isla midaan taakulo ayaa bilaabatay ayadana door ayay ka qaateen muhiim ah welina sidii bay usii wadaan maxaa muuqdo hadda deegaanka dhalinyaradu ay hormudud ka tahay oo aad qabanaysaan hadda ama aad qabataan waxaa hadda muuqda dhalinyarada horta doorka ay shaqada ay hayaan oo macnaha doorka dhalinyarada ay uhayaan deegaankan waa wax muuqda waxay dhiseen taallo ku magacaabsan taallada nabad iyo nolol oo ay dhiseen way jirtaa waxay sameeyeen bilicda deegaanka wax badan bay ka qabteen haddana inay sii laban laabaan oo isdhexgalka bulshada inay amniga la shaqeeyaan inay maamulka la shaqeeyaan inay haddii lakusoo geli yahay si yacni fircoon oo dhaqaa xaggiisa ha noqoto inay maaragtay aad maarata u taabageliyaan waa usii dhiman tahay oo maarata waxyaalaha usii taargadgaraysan bay tahay ay sii laba jibaaraan shaqada ay hadda hayaan ugu dambeyntii dhalinyaro kale oo deegaanka joogta oo dhaliilsan ama salugsan hawsha dhalinyarada qaarkeed ee ka wada degmada cabuudwaaq haddii ay jiraan maxaad ugu baaqi lahayd hadday ay jiraan hadda kulley ma ogsoonin laakiin hadday ay jiraan waxaan ugu baaqi lahayn inay ka shaqeeyaan deegaanka horumarkiisa nabadda waxbarashada wax kaste oo yani horumar deegaanka u ah inay ka qayb qaataan loona dhoweeyaan doorka dhalinyaradu ay wadaan kana qayb qaataan ayaguna aragtidoodana ay keenaan fikradooda waa noo muhiim inay noogu soo daraan noguna kaalmeeyaan ayaguna sidaasaan ugu baaqi lahaa inay kala shaqeeyaan maamulka dhalinyarada ururada kala duwan ee bulshada ay horumarka ka wada deegaanka inay la shaqeeyaan oo fikrad qaldan hadday qaban kasoo noqdaan oo arkaan waxaan hayno
kuwaasi waxay ahaayeen maxamed xasan nuur iyo calas maxamed xirsi oo ka mid a dhallinyarada hormuudka oo howlaha dhallinyarada ee gobolka mudug oo u waramaya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq halkaad kala socotaana waa v o a
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijkii dhallinyarada maanta oo idinkaga imanaya washington ee barashada hiddaha iyo dhaqanka waxa ay udubdhexaad u tahay jiritaanka iyo taariikhda bulshada waxaana la tilmaamaa inay muhiim u tahay in dhallinyarada lagu barbaariyo si ay ula jaan qaadaan islamarkaana ay ugu adeegsadaan waayaha nololeed iyo macaamilka dhexdooda ah abwaan mustafa barqa dhimbiil waa xildheere dhaqanka iyo afka ah islamarkaana wax ka dhiga qaar ka mida dugsiyada sare ee somalilan waxaana wariyaha v o eda ee borome haashim sheekh cumar good uga waramay macnaha iyo sharaxaadda laga bixiyey labada erey ee soomaali iyo suugaan waxaan waxaan isleegi doonnaa macnaha sida lagu qeexo ama lagu sharaxo ay abwaano badanna ku sheegeen laba erey oo aada u culus erey waxa weeyaan waaba soomaaliba soomaali asalkiisa loo ka soo jeedaa iyo ereyga suugaan bal labadaaba yaan isku dayi doonaa inaan macnaha dul istaagno markaa markaad labadaa macnayso soomaali halkuu ka soo jeedaa ereyga suugaanna halkuu ka yimid ama uu ka soo jeedaa abwaanka macneeyey ee aad tilmaamayso markaad tusaalaha u soo qaadato dadkayna dhegaysanayaana si ay u fahmaan maxaad odhan lahayd
horta abwaano badan baa micneeyey oo sheegay abwaanada aan macnaha maqlay iyagoo ka hadlayo ereygaasna waxaa ka mid a siciid saalax axmed baa ka mid a abwaan siciid saalax axmed oo mucallin ah aan ah oo maraykanka wax ka dhiga oo sanadkiiba mar hargeyso ku kulanno oo barnaamijyadan kasoo qayb gala bandhiga bugaagta meelo badanna uu ku qoran yahay manhajka somalilanna uu ku qoran yahay ereyga suugaan iyadoo la sharaxaya lakiin ereyga soomaali wuxuu ku qoran yahay buugga historyga form oneka laakiin isagoo english ku qoran la sharaxayo english ahaan loo sharaxayo ayuu ku qoran yahay oo labada maadaba waan dhigaa dugsiyada sare labada maadaba waan ka dhigaa marka wuxuu habaalel ereyga laba erey la isku daray oo ereyga so iyo maal ah sodu micneyaal badan bay leedahay dhowr laba micnay leedahay oo aada u muhiimsan so-da waxaa la idhaahdaa meesha ceelka biyaha la u dhow oo marka xoolaha la waraabiyo ee ay cabbaan meesha ay ku soofaan ee ay dooga fiican iyo daaqa fiican ka helaan kuwa baxbaxaan xoolu markay cabaan waa webax baa la idhaha marka marka waxay u baahan yihin meel ay ku soofaan ama ay ku foofaan oo ay daaqa cunaan meesha waxa la dhaha so baa la idhaha suugaanta soomaalida dhaqanka soomaaliguna wuxuu kaydsan yahay suugaantu ku kaydsan yahoo hees bay odhan jirtay oy sabada ceelka iyo so-du tahay agtiisu markaa sabadu waa halkii lagu soo jeedinaya xoolaha heesta waxaa lahaa xasangeni oo sabada ceelka iyo so-du tahay agtiisu markaa ereyga so adoon meel kaleba tegin suugaantaasaad kala soo dhexbaxaysa marka horeysa oo waxyaabaha ad ku cadaysanayso maaha inaad iska sheeg sheego lakin waa inaad cadayso ood wixii xalaalayso aad sheegaysay markaa so-du so sabaduna waa halka lagu joojiyey intaan la waraabin ka hor ceelkiina waa kan dee suugaanta lagu dhex sheego markuu ceelka cabo kadibna markuu baxo dee sabadii ama sodii baa agtiisa waa halkaa so way noqotaa taas waa so mid kale aad jirtaa neefka marka la qalo intaan haragga laga saarin oo sidaas yahay waxaa loo qaybiyaa so iyo saan so-du waa nuxurka ku jira ee hilibka ku jira wey waa inta saanta kahose waa nuxurka dee waa inta loo baahan yahay ee neefku waa u dhintay saantuna de waa haragaas waa laga saaraa marka labadaa bay noqonaysaa marka so waxaa kaloo la idhahdaa wax alla wixii macnaha oon xoolaada ama waxyaabaha xoolaha laga helo hadday tahay subag hadday tahay hilib hadday tahay caano waxaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa so baa la idhaha ereyga maalna waan garanaynaa ereyga maal micnaheedu waa ku tiirsanaasho wey waa meel ay waa ku tiirsanaasho ku noolaasho waa ku noolaasho ku tiirsanaasho marka odhanaya waa dadkii ku tiirsanaa wax soo saarka xoolaha marka waa somaal dadkii soomaalka ahaa sidaas baa markaa micnahaas baa micnaha caqligalka ah ee saxda ah ereygii suugaanna muxuu noqonayaa macnihiisii markaad saasoo kale u sharaxdo ereygii suugaan isagu wuxuu leeyahay micnayaal badan buu leeyahay oo aada u fara badan waxaa loo yaqaanaa suugaan marka xagga hadalka ka eegno waxaa la dhahaa hadalka murtida badan ee raadaynta fiican ka tegaa ama dadku wax ku qaataan ama wax mataqaanaa bidhaamiya waxaa loo yaqaanaa suugaan baa la dhaha raad buu ka tegay suugaan waxaa kaloo idhahdaa roobku marka uu do-o nabaadka iyo quruxda uu ka tegana suugaan baa la idhahdaa waxaa kaloo suugaan loo yaqaanaa soomaalidu maadaamay noocyo badan ahayd dadka beeralayda ahi marka ay hadhuurka soo gooyaan ee ay si fiican ugu soo go-o ee ay hufaan ay nadiifiyaan quruxda uu leeyahna suugaan bay u yaqaaneen marka waxaasoo quruxa ayaa isagana ku ururtay oo dadku xagga tixda unbay ula cararaan laakiin maahe suugaantu marka la soomaaliya loo eego wuxuu noqonayaa qofkaasi waa suugaanyahan waa qof reeba hadal xikmad badan wey
kaasna dhegaystayaal waxa uu ahaa abwaan mustafa barqad dhimbil oo u warramaya wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar goodhaye xuseen maxaa noo xiga
waatay waxaan filayaa kaalmihii suugaanta ayaa la soo galay laakiin waxa aan mar dhow idiin soo wadnaa xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno xubinta ciyaaraha waxaa waddanka ruushka ka soconaya koobka kubadda cagta adduunka iyadoo samafaynalaha kulinkii ugu horreeyey maanta la ciyaari doono waxaana isaga hor imaanaya waddamada biljamka iyo faransiiska labada waddan ayaa waddan kasta waxa uu doonayaa inuu hore ugu sii gudbo koobka faynalahana uu sii tiigsado labadan waddan kii soo baxa wuxuu la dheeli doonaa xulalka kroeshiya iyo ingiriiska oo iyaguna maalinta berito ballansan kulanka kale ee samafaynalaha arrimahan waxaa la qaadaa dhigaya maxamuud carab sabuub oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan waddanka ukrein ee ay dariska yihiin waddanka ruushka ee ciyaaruhu ay ka socdaan bal maxamuud waxaad sharaxaad inaga siisaa kulankan biljamka iyo faransiiska ilaayo hadda waxyaabaha warbaahintu ay ka qortay iyo sida loo hadalhayo waa arrin ay inta badan bahda sportska ama bahda ciyaaruhu ay indhaha aada ugu hayaan fasal ciyaareedkan afartii sanaba mar la qabto ee koobka adduunka ayaa ah mid aada loo wada sugo oo ciyaartooyada iyo xulalkuba ay isku soo diyaariyaan sidii mid kastaaba uu hantii lahaa ciyaarta kama dambaysta ah ee lagu gudbayo finalka ama ciyaarta kama dambaysta ee koobka adduunka ayaa maanta ay isku haleeli doonaan labada xul ama labada qaran ee faransiiska iyo beljamka wax badan baa laga qoray oo siyaabo badan bay dadku u kala arkaan waanay ku kala aaraa duwan yihiin labadan xul horta waa laba xul oo aada u adag wakti xaadirkan ama sanadkan waxay soo diyaargaroobeen si wanaagsan bay usoo diyaargaroobeen marka la eego dhinaca isku xidhka iyo dhinaca ciyaartooyadaba labadan xul labaduba waxa ay leeyihiin ciyaartooye aada u wanaagsan oo runtii u qalma in ay finalka gaaraan labaduba maadaama ay labada xulba ay yihiin ciyaartooye da-yar oo xaqiiqatan muujinaya hibadooda ciyaarood ee ay doonayaan inuu mid kastaaba isku soo saaro labadan xul saadaashu way isku dhowdhowdahay oo waxaa la odhan karaa labadaba wa wa way guulaysan karaan laakiin inta badan inta badan waxaa loo badinayaa in xulka faransiisku aada moodo in uu ka yar awood badan yahay marka loo eegayo xulka beljamka marka dhinaca kale laga fiiriyo labada waddan kulan heerkan oo kale ah ay isaga hor yimaadaan wuxuu ahaa kulan dhex maray labada waddan kii oo argentiin koobkaas ay ku guulaysatay marka faransiiska iyo biljamka waxay ciyaareen kaalinta saddexaad waddanka ku guulaysan lahaa afar gool iyo laba gool faransiiska iyo kuwa wadnaanaaday dhinaca kale marka la fiiriyo biljam waxdarihii ay dhigtay jabaan sida ay uga timid braziil oo ka mid ahayd wadamadii loo saadaalinayeen koobka ay ku guulaysato laf ahantooda miyaan loo arki karin inay halis ku yihiin difaacyada iyo goolwadaha kooxda faransiiska oo dadka qaaraysan si aada u mahadin gaar ahaan kulankii argentina marka la fiiriyo saddex gool laga dhaliyey waan odhan karnaa walaal oo sababtaas ma odhan karno oo keliya ama ma saadaalin karno in faransiisku boqol kiiba boqol soo bixiyo waxaad arki kartaa ama aad ka dheehan kartaa muraayada koowaad ama ciyaartooyada furaha u ah kooxda biljam waa koox aada u adag wakti xaadirkan hadday tahay difaac iyo hadday tahay dhex iyo hadday tahay weerar oo xaqiiqatan dhammaanba horyaalada yurub ayay ka ciyaaraan ciyaartooyadoodu waana ciyaartooyo aada u adag oo fiican oo hibo iyo guulo keeni kara xulka beljam u keeni karaa marka aad eegto qaabka isku xidhnaanta kooxda waxaad moodaa mid aada u sarreeya oo dhexdooda iyo weerarkooda waxaad moodaa wada shaqayn wanaagsan inay ka dhexayso taas waxay abuuri kartaa in ay halis gelin karto ama ay khatar gelin kartaba in ay mar labaad ama dhowr jeerba ay dhici karto in ay weerar wanaagsan ama difaac wanaagsan ay kula ciyaarto kooxda kasoo horjeeda faransiiska islamarkaana ay goolal ka keeni karto goolal ka keeni karto kan karto ay gool ka keeni karto kooxda faransiiska ah sababta oo ah waxa weeyaan ciyaartooyadoodu waa ciyaartooyo taya leh oo aada u wanaagsan oo laga dheehan karo in ay leeyihiin khibrad wanaagsan oo ay ugu gudbin karaan xulalkooda waa tahay maxamuud aad baad u mahadsan tahay waxaan dhegeystayaasha aan xasuusinaya naga xasuusinaa in laba kulan oo hore koob adduun ay labadan wadan ciyaareen iyo saddex gooli gool oo xulka dalka faransiiska uu ku awoodroonaaday saa hore usoo sheegay afar gool iyo laba gool xulka dalka faransiiska uu mar kale ku awoodroonaaday waanu arki doonaa kulankan sida uu ku dhamaado faransiiska hal koob ayuu leeyahay koob adduuna belgiumkana weli waxay doonayaan in markii ugu horreysay koobkan ay hantaan mar kale aan ku mahad celinaya maxamuud kaasina waxa uu ahaa maxamuud carab sabuub oo ka faallooda ciyaaraha kuna dhaqan waddanka ukrain ay dariska yihiin waddanka ruushka ee ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka uu ka socdo intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha tani kulanka dambe nabadgeliyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha haye filistiin markana xuseen waa saad sheegtay ee dhinacii heesaha suldaan seyraar heestii xamar bil ayaan soo qabanayna
xurmiyo gaarashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad mid iyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey garashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
codkaasi fanaanka suldaan seraar iyo heeskiisa xamar bile ayaan kusoo gabgabinaa baahinteena idaacadeed oo dikamil salaanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanoy gubaad tahay xilaajanoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanoy intii xusulkay xabaan xaqiiq ka sareeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro